halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa khamiis bisha nofembar ay tahay toddobiyo toban sannadka idaacadeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere
cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyey oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u waday carruurteena hal sano iyo lix bilood
waa ayaan faarax hooyada laba ka mid a dhallinyaradii shalay iyo daraad falaal argixisa dartood loogu xukumay gobolka minnesota
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo aad maqli doontaan dhegaystayaal dowladda soomaaliya oo soo dhowaysay go'aan ay dowladda kenya si ku meel gaara ah ugu hakisay xidhidda xerada qaxootiga ee dhadhaab oo soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin weerar bambaano oo xalay ka dhacay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horaynaya warkii caalamka
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa diiday warbixin ay warbaahintu qortay taasoo sheegaysa inuu khalkhal ku yimid kooxdiisa xilwareejinta ku lugta leh kuwaasoo ku murmay cidda maamulkiisa ka qabanaysa xilalka sarsare ee amniga qaranka trump oo fariin soo dhigay boggiisa twitter-ka ayaa arbacadii shalay qoray in si habsami leh ay hawsha u socoto waxa uu intaasi raaciyey in wax walba ay u socdaan sidii uu isagu u go'aamiyey oo ah cidda wasiir noqonaysa iyo cidda xilalka kaleba qabanaysa waxa uu qoray aniga ayuunbaa og intaa isku soo hartay si aan u kala saaro hadalkan trump ayaa yimid markii warbaahinta maraykanku ay qortay in kooxdiisa xilwareejinta ka shaqaynaysa oo buuq ka dhex abuurmay kadib markii qaar ka mid a kalkaaliyaashiisu ay meesha ka saareen laba ka mid a la taliyayaashiisa amniga qaranka mr trump ayaa farta ku fiiqay wargeyska the new york times isagoo sheegay in wargeyskan oo ka mid ah kuwa ugu horeeya ay dadka qoraa sida uu hadalka u dhigay doqomo u muuqdeen markii ay isaga ka hadleen waxa uu sheegay in wargeysku uu gebi ahaanba ku khaldan yahay arrinta xilwareejinta
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa go'aansaday in dalkiisu uu ka baxo maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c putin ayaa arbacadii shalay saxiixay wareegto uu kaga saarayo hay-addan oo ah ta koowaad ee awood joogtaha u leh maxkamadaynta dadka geysta dilalka dembiyada dagaalka iyo dembiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka ah dikreetada putin ayaa lagu daabacay mareegtada kremlin iyadoo war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana lagu sheegay in maxkamaddu aysan ku shaqayn doonin aysan ku shaqaynin rajooyinkii loo dhisay islamarkaasina aysan noqon mid run ahaan madax bannaan warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal arbacadii shalay waxaa la soo gebagabeeyey maxkamadaynta sagaal dhalinyaro oo sideed ka mid ahi ay soomaali ahaayeen halka ka kalena uu u dhashay qowmiyadda oromada ee etoobiya dacwadan oo socday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dhalinyaradan lagu xukumay inta u dhexaysa hal sano ilaa iyo shan iyo soddon sano gudaha waddankan maraykanka haddaba sidii maxkamaddii shalay ay u dhacday iyo sawirka guud ee maxkamadaynta warbixin waxaa arrinkaasi ku saabsan ka soo diray minnesota wariyaha v o a maxamuud mascade
maxkamaddii shalay ayaa ka duwanayd kuwii labadii maalin ee hore marka dhan kasta laga eego saddex wiil oo kale ahaana kuwii ugu dambeeyey sagaal dembi argagixiso lagu helay oo lix ka mid a la xukumay ayaa la hor keenay maxkamadda wiilashan ayaa kale ahaa maxamed faarax cabdiraxmaan daa'uud iyo guuleed cumar waxay horey u diideen inay qirtaan dembiyadii lagu soo oogay oo isugu jiray kubirista isis iyo dalka dibaddiisa oo dad lagu laayo waxaa maxkamadda yimid dad aad u fara badan oo ka badnaa kuwii labadii maalin ee lasoo dhaafay kuwaas oo isugu jiray carruur iyo ciroo leh waxaa si aadan loo adkeeyey ammaanka maxkamadda oo waxaa lasoo tubay tiro badan oo ah ciidamada amniga dacwad oogayaasha dowladda ayaa doonayay in saddexdan wiil oo sannadkan bartankiisii ay xeerbeegti ku heshay dembiyada lagu soo ogay in lagu xukumo soddon ilaa afartan sano oo xariga waalidka dhallinyarada iyo soomaalida kalena waxa ay rajaynayeen in tiro taa ka yar laga xukumo qareennada u doodayeyna waxa ay garsooraha ka codsadeen in ciqaabtooda laga dhigo shan iyo toban sano oo xariga maxamed faarax oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee shalay maxkamadda la horkeeno ayaa garsooraha u sheegay inuu isbeddel sameeyey iyo inuu doonayo haddii fursad la siiyo inuu dadka uga digo dhibaatada argagixisada garsoore michael davis ayaa sida u weydiiyey dhallinyaradii kale ee uu xukumay labadii maalin ee lasoo dhaafay waxa uu su-aalay maxamed faarax inuu yahay argagixiso maxamed oo aan su-aasha toos u abbaarin ayaa yidhi waxyaabihii aan ku kacay way ahaayeen wax argagixisadu ay samayn lahayd balse anigu ma ihi argagixiso davis ayaa ku yidhi maxamed faarax waxaad been uu sheegtay qoyskaaga laamaha sirdoonka iyo amniga iyo xerbegtidii lagu hor keenay iyadoo ujeeddadaadu ay ahayd inaad askari u noqoto kooxda isis garsooraha maxkamadda ayaa maxamed faarax ku xukumay soddon sano oo xariga oo ahayd ciqaabtii ay dowladdu dalbatay go'aankaasi ayaa ahaa mid sawir ka sii bixinaya ciqaabta ku soo socotay labadii wiil ee kale hooyada maxamed faarax oo gacanta u haadinaysa wiilkeeda la xukumay oo iridda dambe ee maxkamadda laga sii bixinayo ayaa ku tiri hooyo allaahu macakum ilaahay ha kula jira hooyo ayaan faarax ayaa sheegtay in go'aanka maxkamaddu ay ka gaartay wiilkeeda aanu ahayn mid si cadaalada loo qaaday balse uu ahaa mid ay dowladdu go'aamisay meesha marka aan fadhiyey waxay madaxayga ku jiray in cunugayga soddonka sano ka yar la siinaayo laakiin markay kuwa caddaanka ahaa oo wax ku oogaya ay soo kaceen jaa waxaan gartay ilmahayga waxay sheegayaan in lagu xukumayo niyaddaa gashtay har iyo habeenna ilmahayga waan u sheegaa inaysan cadaalad iyo justis aan lagula dhaqminayn waddankan ma waxaad rumaysan tahay go'aanka uu gaaray xaakimku ee wiilkaaga ee lagu qaaday inaanu cadaalad ahayn cadaalad darro waaye xaakimkana ma xukumin dowladda ayaa xukumtay iyo dadkii meesha fadhiyey oo bugaagta waaweyn iyo xaashiyaha u waday carruurteena hal sano iyo lix bilood mascadda haddaan runta aan kaagaga sheego waddankan ilmahan waddankayna ku dhasheen horta ilaaha ayaa iska leh maanta xukunka meeshaas ka dhacay iyo shalay xukunkaas dhacaayana waa xukun dhinaca ilaahay ka yimid habig waxaan ku ahay ilaahay wuxuu isiiyey ilaaha ii soo dooray ilmahayga anoo waddankan ku dhan inay jeelay maanta dhex fadhiyaan garsooraha maxkamadda michael davis ayaa intii maxkamadaynta dhallinyaradu ay socotay waxa uu dhowr mar sheegay in loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed ay ogaato inuu bulshada ka dhex jiro unug jihaadi ah waxa uu intaa raaciyey in dhallinyaro soomaaliyeed ay aadeen suuriya ayna halkaasi ku dhinteen garsoore davis ayaa dhanka kale bogaadiyey bulshada soomaaliyeed ee minnesota oo uu sheegay inay yihiin bulsho adag oo dhibaato badan soo martay dalkanna wax badan ku soo kordhiyey sida bulshooyinkii iyaga ka horreeyey oo kale garsoore davis oo sheeko dheer ay dhex martay isaga iyo cabdiraxmaan daa'uud oo ahaa qofkii labaad ee uu shalay xukumay ayaa sheegay inuu waddamo badan oo islaama u tegay sidii uu ku ogaan lahaa qaabka loola tacaali karo dhallinyaradan qaadatay fikirka argagixisada sidoo kale waxa uu sheegay in hannaanka cadaaladda ee dalka maraykanku aanuu lahayn barnaamijyo dhaqan celis loogu samaynayo qofka aaminsan fikirka fog ee xagjirnimada oo aan ka ahayn in xabsi dheer la geliyo garsoore davis walow oo u ekaa inuu cabdiraxmaan daa'uud kaga nuglaa dhallinyaradii isaga ka horraysay haddana go'aankiisu ma noqon miduu cabdiraxmaan daa'uud ku farxay waxa uuna ku xukumay soddon sano oo xariga farxiyo faarax maxamed waa hooyada cabdiraxmaan daa'uud waxay ka warramaysaa siday u aragto go'aankay maxkamaddu ka gaartay wiilkeeda aniga waxaan u arkaa inaanan uunan ku socon si feer ah ilmahayga waxba ma geysan gurigaa lagala soo baxay ilmo caddaana hadduu yahay xataa maskaxdiisa waxaas geliyey si kalaa loola dhaqmi laha laakiin leefkiisa laguma ciyaareen soo maada garan feernooma arko waxaan u arkaa discrimination in laygu haysto inaan afrikaan ahay inaan immigaranti ahay inaan muslin ahay yaa oo noloshayda la raba in la baabiyo ninkii reerka ii haayay waayo ninkii aan ku noolaa waayo hal criminal history ma haysto soomada garan maalin meel ma istaagin intaasaan soo koriyey marka anigu feer uma arko feer uma arka feerna ma ahayn farxiyo ayaan weydiiyey maadaama aanay ku qancin go'aanka maxkamadda in qoyskeedu ay racfaan qaadanayaan iyo in kale waa ku tala jiraa laakiin inaan reynaa uma malaynaa waddankii tram baa qabsaday laba tram waa kana kuwaana waa tram kuwaasna waa tram xaggee u dacwoodaaba so stiil inaan feer helaya uma malaynaa laakiin ay tram wiilkay kama haraya
maxkamadda ayaa waxaa lagu soo xiray go'aanka ay ka gaartay guuleed cumar oo dowladdu ay doonayso in lagu xukumo afartan sano oo xariga siday dowladdu ku dooday ka sokow inuu guuleed cumar doonayay inuu ku biiro kooxda isis waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxdan dhallinyarada ah ee ku heshiisay inay siiriya u jihaad doontaan guuleed cumar ayaa maxkamaddu ku xukuntay soddon iyo shan sano oo xariga waxuuna ahaa qofka keliya ee shalay lagu xukumay wax ka yar ciqaabtii ay dowladdu dalbatay in lagu xukumo garsooraha maxkamadda michael davis ayaa hadal fariin u eg uu ka yidhi maxkamadda waxa uu sheegay in xukunada uu ku riday dhallinyaradan aanay ahayn kuwa lagu bartilmaameedsanayo bulshada soomaaliyeed oo uu sheegay inuu ku bogaadinayo dadaalka iyo doorka ay gobolka kaga jiraan hase ahaatee waxaa bannaanka maxkamadda ka dhacay isu soo bax lagu taageerayo waalidka wiilashooda la xukumay loogana soo horjeedo go'aanka maxkamadda dadka uu isugu jiray soomaaliya dad caddaana u ololeeya wadajirka bulshooyinka kana soo horjeeda faquuqa iyo islaam nacaybka ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin dadka midoobay cidna kalama qaybin karto soomaalida halkan waa laga soo dhowaynayaa iyadoo aan laga necbayn lagana cabsanaynin jaliyadda soomaaliyeed oo in dhoweydba uu ku shidhnaa toosh islaam nacayb ayaa haddana xukunka dhallinyaradani waxa uu fursad siinayaa dadka nacab muslimiinta iyo dadka waddankan u soo haajiray waxaase su'aal taagana dhallinyaradani ma noqon doonaan kuwii ugu dambeeyey ee falal argagixiso lagu maxkamadeeyo mise weli qaar kale ayaa waddada ku soo jira maxamuud mascade v o a minnesota
aad buu mahadsan yahay maxamuud masacade dhinaca kalena warqad ka soo baxday xafiiska xeerlaalayaha guud ee maraykanka gobolka minnesota andrew luger ayaa lagu faahfaahiyey dembiyada ay galeen iyo xukunada ay mutaysteen saddexdii dhallinyarada ahaa ee shalay la xukumay warqadda oo soo xiganaysa siihaayaha ku-xigeenka xeerlaalayaha guud ee maraykanka mary mccord ayaa qortay in keiskani uu soo afjaray maxkamadaynta sagaal dhallinyaro ah taasoo socotay saddexdii maalmood ee u dambeeyey maccord ayaa sheegtay in maxkamadayntani ay muujinayso sida ay hay-adaha ammaanka uga go'an tahay inay kala dhantaalaan kuwa isku dayaya inay suuriya u socdaalaan oo isis ay ka garab dagaalamaan
subax wanaagsan dhegaystayaal weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aanka kenya ay muddo lix bilood ah ugu kordhisay wakhtigii ay dowladdaasi u qabatay inay ku xidhayso xeryaha dhadhaab ee qaxootigu ay ku nool yihiin ee waddanka kenya qorshaha kenya ayaa ahaa in ay xeryahan xirto novembar tan aan ku guda jirno ee sanadkan waxaase wasiirka arrimaha gudaha ee kenya uu sheegay in howsha dib u celinta qaxootigu ay sii socon doonto yaasiin ciise wardheere ayaa warka nairobi ka soo diray
dowladda waddanka kenya ayaa dib u dhigtay go-aankeedii ku saabsanaa in xerada ugu weyn qaxootiga dunida ee dhadhaab oo ay ku jiraan dad markaasi ku dhow saddex boqol oo kun albaabada loo xirayo wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya waxau ku adkaysanayaa in dadka iskood u laabanaya soomaalida ay sii socon doonto qorshahaasi inta ay iyagu doonayaan inay dalkooda ku laabta wasiirka waxaa kala qayb galay kulankaasi saraakiil ka socota u n h c r hay-adda qaxootiga qaramada midoobay iyo dowladda soomaalida waxaana ka mid ah ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ambasador maxamed cabdi afey oo si weyn u soo dhoweeyey tallaabadaasi sidoo kale danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya jamaal maxamed xasan ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay inaynu si dhow la shaqayno dowladda waddanka kenya iyo u n h c r islamarkaana aan lagu khasbin dadku wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya josephine kaseri waxa uu intaasi ku daray in dib loo dhigayo xerarada dhadhaab xiritaankeeda oo ay ku jiraan laba boqol iyo siddeetan kun oo qaxootiya inkaseri waxa uu warbaahinta kula hadlayay magaalada nairobi maanta waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay aqbashay codsi uga yimid qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r iyo dowladda soomaalida oo aan xeryaha la xirayn haatan
go-aanka lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dhammaadka nofembar waxaa lagu saleeyey tixgelin rasmi oo ku hadan nabadgelyada waxaan rajaynayaa maanta inaan ku dhawaaqo in dowladdu ay aqbashay in wakhti lagu daro muddo lix bilooda xilliga ay ku akayd in la dhammaystiro dib u celinta qaxootiga soomaalida ah iyo xiritaanka xeryaha dhadhaab si kastaba ahaatee howlgalka dib u celinta qaxootiga waa uu socon doonaa isagoo aan qashqashaad la kulmin si loo fududeeyo howsha dib u celinta muddada lixda bilood dowladda kenya waxay la shaqayn doontaa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga iyo dowladda federaaliga ah ee soomaaliya kaas oo howsha dib u celintana ay bilaaban doonto disembar
ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ambasador maxamed cabdi afey oo si weyn u soo dhoweeyey tallaabadaasi waxaan halkan noogu yeeray wasaaradda dowladda kenya oo oo maaragtay rabtay inay ka hadasha arinta xirinta eh, qaxootiyaha xarada qaxootiga dhadhaab xiritaankeeda iyagoo marka hore tiri bisha november ayay eh, xarooyinka la xirayaa Eh, annagana aanan ka codsan inay waqti ay siiyaan eh, haddii ay rabaan inay xarooyinkan la xiro eh, waqti ku filan la- la bixiyo Eh, isla markaasna ay sheegeen inay lix bilood ay ku darayaan Eh, waan soo dhaweynaynaa lixdaa bilood Eh, laakiin waxaan ognahay in loo baahan yahay waxyaala fara badan oo soomaaliya eh, diyaar looga dhigay inay dadkaasi ay qaadato Eh, marka haddii lixdaa bilood ay ku filan tahay waan waan isla arki doonaa haddii ku filan waay haddii ku filnaan waysana talaa lagu wada noqon doonaa oo laga tashan doonaa laakiin waxaan is leenahay waa waqti eh, hadda yacni inay waqti lagu daro waa arrin aan soo dhaweynayna maxaa yeele waxaa ka xumad inaan waqti ku darin waxaa ku waxaa ka mid ah dadkii inay maaragtay wixii loo baahnaa ee weli meeshaas sirto qabyo ay ka yihiin caalamkan waxaan ka codsanay inay loo loo baahan yahay in waddankani laiskugu tago Eh, dadka soo noqonaya loo sameeya dhaqaalo loo sameeya wixii ay u baahan yihiin si noqoshada ay u noqoto wax oo maaragtay eh, waari kara eh, dadkana caawin kara marka howl badanaa loo baahan yahay Eh, waxaa muhiima in hoosta laga hariiqi inay noqoshadan ay tahay noqosho oo dadka iskooda u noqonayaan inaan la qasbi danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya jamaal xasan ayaa aada u soo dhoweeyey tallaabadaasi isagoo sheegay in ay ku bogaadinayaan dowladda waddanka kenya go-aankaasi ay dib uga noqotay ee muddadii qaxootiga la xirayay xeryaha markaasi la kordhiyey isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa uu yidhi waxaan halkan ku qabanay shir jaraa'id oo laga hadlayo een, muddo kordhinta loo kordhiyey een, muddada ay furnaanayso xerada een, dhadhaab ay ku nool yihiin qaxooti badan oo soomaaliyeed Een, saad arkiisa wasiirku wuxuu sheegay lix bilood in lagu daray Een, waa uga mahadnaqaynaa dowladda kenya muddada ay ku dartay Een, waxaan rabnaa inaanu ka faa'iidaysano waqtigaas oo aan waxaan qaban karno aan qabanno Een, een, insha allahna waxa weeye waa xaaladda waan la soconnaa dadka qaxootigana waxaan u sheegayaa in een, saad aragteen dowladda kenya maanta ku dhawaaqday inaan waxba iska bedelin nidaamkii ahaa in dadku iskood u noqdaan oo wadankooda ugu noqdaan oo aan cid la khasbayaa jirin Een, waxaan ku dhiirigelinaya qofka awooda kan noqon karaan uu noqdo een, oo sida ugu dhaqsaxba wadankooda ugu noqdo Een, qof kasta waxaa u fiican inuu wadankiisa uu ku nool yahay nololkaas xero qaxooti ama qaxootinimo inkastoon inkastoo duruufa keeneen haddana qof jecel ma jirin kusii jiro marka aad ba mahadsantihiin anagu waxaan isku dayin xalaal waxaan qaban karnaa inaan qaban dhinacayaga inaan u diyaarino dadkayaga inay kusoo noqdaan eh, wadankii Eh, saad la socotid dhaqdhaqaaqyo badan ayaa socda shirar badan ayaa socda waxaan rajeynaa insha allah inaan shaqo fiican qaban doono hadaalad yaasiin ciise wareere v o a nairobi
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba kooxo hubaysan ayaa xalay bamgacmeed ku weeraray guri uu deganaa askari ka tirsanaa booliiska soomaaliya waa weerarkaasi waxa uu ka dhacay degmada xamar jajab waxaa goobta ku dhintay askarigii guriga deganaa iyadoo ay dhaawacmeen shan kale oo rayida dhinaca kalena laba nin oo ku labisnaa dareyska ciidamada oo lagu eedeynaya inay dad dhac u u geysteen beerta jaadka ee magaalada muqdisho ayaa ciidamo kale oo booliis ka tirsani ay toogteen arrimahaasi ayaa wariyeena jamaal axmed cusmaan waxa uu ka waraystay afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane oo ugu horreyn ka hadlaya weerarkii bamgacmeed ee xamar jajab xalay ka dhacay
weerarkan wuxuu ahaa adugu eh, abaara sideedii fiidnimo ayuu ahaa bamba ayaa lagu tuuray dhallinyaro meel xaafad ah ku caweynaysay dhaawac ay markii hore noqdeen qaar ka mida dhallinyaradii ee goobtaasi joogtay inkastoo mar dambe aan u tegay mid dhallinyaradii ka mid ah oo dhintay oo dhaawacii gaaray oo madaxa dhaawac ka gaaray oo u dhintay ku dhowaad lix qofood ayaa goobta wax ku gaadheen yacni saddex ka mida ayaa dhaawacoodu darnaa mid ka midana waa dhintay allaha u naxariisto Eh, gurigooda iyagoo jooga ayuunbaana dee bambo lagu soo tuuray bambadaasaana ku qaraxday oo dhibaatada gaarsiisay marka horta weerarku noocaas buu ahaa weerar fulaynimaa oo dee inta guri gadaal lagala soo wareego bamba faraha looga soo qaada bay ahayd oo doqonnimo ah Waa gartay.
dhaawacaas allaha caafiyo dee wiilkaas dhintay ina allaha u naxariisto asagana Eh, warar soo baxaya cabdifataax ayaa sheegaya in eh, weerarka halka uu ka dhacay ay ahayd meel sarkaal biliiska ka tirsan uu deganaa dabadeedna dadka waxyeelada soo gartay ay saraakiil ku jiraan maxaad inooga sheegi kartaa arrinkaas Een, waa sax gurigu deganaa waa wiil booliiska ka tirsan baa deganaa guriga ma hayo xogta ah in saraakiil booliisihii wax gaareen kastoo hadda laigu yidhi wiil ka dhintay ee, askari booliiska ka tirsan buu ahaa Ee, allaha u naxariisto kuwa dhaawacmayna laakiin kuwa dhaawacmay waxaan hayaa xogta inay shacab ahaayeen oo aysan ciidan booliis ahayn laakiin wiilka dhintay waa nin booliis ah oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya ka tirsan laakiin ujeedku waxa weeye iyagoo gurigooda jooga ayaa guriga meel ka baxsan oo gadaashiisa ahaa bambada laga soo tuuray uguma guulaysta in la qabto dadkii dhibaatadaas geystay laakiin dhibaatada ay geysteen un waa un dhaawacaas iyo wiilkaas askariga ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waa tahay oo goobta ku dhintay weyaan waxaad inoo sheegtaa marka ma waxaa jiro dad lagu tuhmayo in weerarkaasi ay ka dambeeyaan horta way fiican tahay su-aashaasi baaritaanka maadaama wuxuu habeen dhaceen inay baaritaanka dabadeed soo baxda ayaa suurtagala laakiin anigu ka xalan ahaan kaafayan gobol ahaan waxaan aaminsanahay dad habeen baban baban tuurayaahi oo habeen bamba ku tuurayaahi guri inay yihiin shabaab ayaan anigu aaminsanahay inay ugus yihiin baan aaminsanahay waa gartay marka dhacdada halkaa aynu kaga gudubno dhacdo kale ayaa jirta iyana la sheegayo in gelinkii dambe ay ka dhacday muqdisho oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay isku rasaasayeen barta lagu magacaabo goobta jaadka ama beerta jaadka maxayd inooga sheegi karaysaa jamaalow waa mahadsan tahay israsaasayn laba ciidan maaha laba askari oo tuuta ku labisnaa ayaa baaranayay dad shacab ah waa gartay markaasay ciidanka booliiska ku baxeen xabadii ayaa dhacay oo dee labadii nin ee tuugada ahaa waxay xabadayeen ciidankii qaranka oo isku dhaf ahaa kadibna waxaa meesha ku dhintay labadii askari askar dhihi ma kare dee labadii tuutaha ku labisnayd ummadda shacabkaa dhibaataynayay ee baaranayay ee ee ku hayay hagardaamada iyo dhibaatada ku hayay ayuunbaa goobtii ku dhintay saas ayaana iyaga iyo qoryahoodii la keenay harunta i d da waa tahay marka israsaasayn laba ciidan maahe tuugo iyo ciidan qaran oo isqabta bay ahayd waana laga gaaray dee go-aan oo ayagii ummadda dhibaataynayay adeer way dhinteen ciidanka jamhuuriyadda soomaaliyeedna dee wax gaari habeela timid ugu dambeyn sida aad sheegayso labada qof ee ku labisnaa dariiska ciidanka ee dadku dhibaataynaya ma waxay ahaayeen kuwa ciidanka ku jiray oo gadoodiy oo dhibaatadaasi geysanayay mise dad aanan askarta ku jirin haddii aad arrinkaasi baarteen oo la ogaaday bal maxaad nagu biirin karaysaa oo aad noo sheegi kartaa maya ciidanka tuug ka mid maaha ciidanka jamhuuriyaddu leedahay iyo milatariga iyo nabad sugidda iyo booliiska iyo asluubta tuug shacab baaranaya ka mid maaha marka midkii shacab baartaahay waa tuug weeyaan maaha askari marka dee ayaguna way dhinteen waktigooduna wuu ku dhammaaday meesha shacabkii baaranayeyna waa laga badbaadiyey wax kaloo dad rayda dhibaato soo gaartay oo israsintaasi ka soo gaartay ma jiraan may may may haba yaraatee may jirin kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane waxa uu khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramiyey waryaheenna jamaal axmed cusmaan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waxaa la soo gaadhay xilligaan idiin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray waryaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno soomaaliya gaar ahaan horyaalka kubadda cagta dalka soomaaliya waxaa la rajaynayaa in toddobaadka soo socda uu furmo iyadoo maalinta britaw jimcaahii kulan la rajaynayo inuu ku furmo sida kucad shaxda ay soo saareen xiriir kubadda cagta ee soomaaliya waxaana kulankaas oo siddeed iyo tobanka bishan koo iyo tobanaad ay dheeli doonaan kooxaha kubadda cagta elman iyo hegan iyadoo maalinta axaddahina ay dheeli doonaan kooxda gadiidka iyo jenyo kooxda kubadda cagta iyo sidoo kale bariga dhexe iyo dekadda ayaa dheeli doonaa maalinta kale ee ku xigta waxaana dhegaystayaal markastaaan idiinsoo gudbin doonaa hadba intaan ka gaarno natiijooyinka kulmadaasi dhacaya iyo sida horyaalka uu furmo intuba dhinaca iyo caalamka haddii aynu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united jose mrinho ayaa xiriirka kubadda cagta ee waddanka ingiriiska ee eveeda loo soo gaabiyey waxa ay duldhigeen ganaax kadib markii uu sheegay kadib markii lagu helay inuu cadaadis fara badan saarayo garsoorayaasha dhexdhexadanaya kulmada tababare murinho ayaa xiriirkaasi efedu waxay ku heleen arrimahaasi isagoo gaar ahaana kulankii manchester united ay la dheeshay naadiga liverpool oo eber eber labada kooxood ay ku kala dhammaysteen uu cadaadis xoogan saaray sida la sheego garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexadanayay ee antony tyler saddex iyo konton jirkan waddanka portugal u dhashay ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa konton kun oo geniga starliinka inuu bixiyo isagoo sidoo kalena digniin la siiyey waxaa la sheegay in uu uu ka hadlay sidoo kale in garsoorahaasi antony tyler uu ahaa mid cadaadis saaray naadiga manchester united markii xiriirku uu shaaciyey inuu noqon doono ninka dhexdhexaadinaya kulankaasi manchester iyo kooxda liverpool arrimahan waxay imaanayaan xilli manchester united ay isku diyaarinayso inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee arsenal horyaalka dalka ingiriiska madaxweynaha naadiga kubadda cagta barcelona joseph maria bartimuno waxa uu shaaca ka qaaday inuu rajo wanaagsan ka qabo in lionel messi uu ku dhammaysan doono ciyaarihiisa kooxda kubadda cagta ee barcelona arrimahan waxay imaanayaan xilli ciyaaryahankaasi ee afartan mar ku guulaystay kubadda dahabka ee balam dior qandaraaskiisa uu dhacayo ilaa haddan uusan sheegin inuu qandaraas cusub u saxiixi doono naadiga barcelona iyo kale warbaahinta waddanka sbain qaarkoodna ay sheegaysay inuu doonayo in uu naadigaasi qandaraas cusub uusan u saxiixin waxa uu bartimo sheegay in uu rajaynayo in ciyaaryahankaasi ku dhammaysto kooxda kubadda cagta ee barcelona jirkaasi argentin u dhashay ayaa u dhaliya naadiga barcelona intuu joogay gool oo uu u saftay kulan naadiga kamnu ka ciyaarta ee barcelona xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal oo nala socodsiinaya ciyaarihii haatana dhinacii kaalimaha heesaha waa hees ay qaado fanaanadii alla u naxariistee xalima khaliif magool
jannaha ka hora biya heesaasi xaliima khaliif cumar magool ku luqeynaysa ayaa idaacaddeenna subaxnimo saaka ugu dambeysay waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed xasan sadheere tan iyo kulan dambe saxibadan dhegeysanaya dhammaanta isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dab xiise leh nabadgelyo